halkani waa washington laanta af soomaaliga iyo idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo weliba f m yada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo nagala socotaan boggan internet-ka ee v o a somaly com wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba saaka waa khamiis bisha disembarna waa lix iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo kow iyo labaatanka lix iyo tobanka bisha disembar saacadduna haatan afrikada bar waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna saaka iyo caalamka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shirweyno turkiga lagu qabanayo oo looga hadlayo ganacsiga qaaradda afrika waxaa kale oo aad maqli doontaan xanuunka covid sagaal iyo toban oo yurub cabsi weyn ku haya halka maraykanka dadka u dhintay xanuunkaasi tiradoodu ay gaarayso siddeed boqol oo kun maadaama xilligan ay tahay winter oo uu fayraskii aada u fidayo weliba siiba nuqulkan cusub waxaa muhiima in caruurta siddeed iyo toban ka yar la tallaalo maadaama ay yihiin kuwo gudbinaya oo hadiyo goor xanuunka marka ku dhaco iyaga lagama garto oo calaamadihii ma yeeshaan saa darteed waxaa muhiima in la tallaalo si aanay dadka waaweyn uga gudbin
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dalka kanada oo dhaqaale aad u badan ku bixinaya la dagaalanka nooca cusub ee omicron iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ah oo aan idiin aqriyo madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa waxa uu shalayto booqday gobolka kentucky si uu si dhaba uu ugu eego uguna kuurgalo khasaaraha ka dhashay duufaanno isdaba joog ah oo ay ku dhinteen ugu yaraan toddobaatan iyo afar qof kumanaan kalena guryo tareen madaxweyne biden ayaa warbixinna waxaa laga siiyey dadaalada kasoo kabashada duufaanadaasi ku dhufta kentucky iyo gobolada deriska ah madaxweyne biden ayaa waxa uu duulay magaalooyinka mayfield iyo dawson springs oo duufaanadu ay cardaaduqaha ka dhigeen dhulkan ay la simeen isagoo markaasi maray jidadka burbursan si ugu tacsiyeeyo kuwa iyagu ka badbaaday duufaanadaasi madaxweynaha ayaa ballan qaaday dhaqaale deg deg ah oo federaal ah oo lagu caawinayo dib u dhiska laakiin burburka oo dhan walba saameeyey ayaa dadaalku waxa uu la mid noqon doonaa dhismaha magaalooyin cusub jarmalka ayaa waxa uu eryayaa laba diblomaasi oo ruusha sababo iyagu la xiriira waxa ay maxkamad jarmala ay ku sheegtay in ruushku u amray dilka muwaadin jarmala oo asal ahaan ka soo jeeda jejniya oo lagu dilay berlin sannadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka ayaa u yeeray safiirka ruushka si uu markaas ugula hadlo arrinta musaafirinta labadaasi diblomaasi dhacdadan oo caan noqota ayaa zilimkhan tornika khankos vili waxaa lagu toogtay beer lagu nasto oo ku taala berlin arbacadii shalay ahayd ayaa maxkamad jarmalka ah waxa ay ku heshay vadim kraskof oo u dhashay ruushka inuu geystay dilkaas waxaanay ku xukuntay xabsi daa'in iyadoo sheegtay in uu u shaqaynayey mas-uuliyiin ruush ah oo soo siiyey aqoonsi been abuur ah iyo agab kale sannadkii labada kun iyo afartii ayaa khangoshvili ayaa waxa uu ku lug lahaa weerar lagu qaaday saldhig boliis oo ruushka uu leeyahay oo ay ku dhinteen dad rayada iyo boliis bishii desembar ee sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii ayaa madaxweynaha ruushka valadimir putin waxa uu ku tilmaamay kangoshvili argagixiso iyo dilaa intii uu ku noolaa georgia sanadkii labada kun shan iyo tobankii ayaa ninkaasi waxa uu ka badbaaday isku dayo dil kadib waxaa loo wareejiyey ukrain kadibna waxaa looga sii gudbiyey berlin safiirka ruushka ee berlin ayaa waxa uu beeniyey ku luglaahashaha ninkaasi dilkiisa subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay dalka turkiga ayaa waxa uu martigelinayaa shirweynaha afrika oo socon doona muddo laba cisho ah waxaana tani ay qayb ka tahay dadaaladii ugu dambeeyey ee turkigu uu ku ballaarinayo saameynta siyaasadeed iyo dhaqaale ee qaaradda warbixintan waxaa istanbuul nooga soo dirtay wariyaheenna dorian jones falastiin axmed iimaan ayaana soo koobaysa
laba sano oo uu kulankan dib u dhacayay xanuunka covid sagaal iyo toban dartii hadda waxay istanbuul martigelinaysaa kulankan waxwada qabsiga ee turkiga iyo afrika oo furmaya jimcaha balse nuqulkan cusub ee omicron ee sida xoogan u faafaya weli ma cadda cidda ka qaybgeli doonta kulankan kulankani waxa uu qayb ka yahay dadaalo ay turkiga wadeen oo ay soddon safaaradood oo cusub uga fureen qaaradda afrika iyagoo dhinaca kalena riixaya siyaasad ganacsi oo xoog badan jaleel harjawi oo ah sarkaal sare oo ka tirsan machadka global initiative qaybta waqooyiga afrika u qaabilsan amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha fadhigeeduna uu yahay geneva ayaa qadka skype-ka ugu sheegay v o a
waxaa jira qunsuliyado iyo safaarado badan kuwaasi oo aan u shaqayn sida kuwa reer galbeedka waddamada reer galbeedku waxa ay soo xirayaan safaaradahooda afrika iyagoo aan eegayn sida ay muhiim u noqon karto qaaradda tobanka sano ee soo socda turkiguna waa kuwa dadka aad isaga iibiya waayo si dhaqsila ay u howlgelayaan waxaana ay siinayaan qaaradda mashaariic dhismo iyagoo qiimo jaban ku bixinaya waxaa kaloo ay si deg deg ah ay ula qabsadaan dhaqanka meesha ay tagaan
madaxweyne rajab dayib erdogan waxa uu si joogto ah u booqdaa qaaradda wuxuuna booqday labaatan iyo sideed jeer tan iyo sanadkii labadii kun iyo saddexda balse damaca turkiga waxa uu xisad ka abuuray qaaradda waxa ayna kusii diraysaa xidhiirkii xumaa ee kala dhexeeya faransiiska oo meelo badan oo qaaradda ah soo gumaystay dalka libiya oo ay colaadi ka taagan tahay turkigu waxay kaalmeeyeen dhinaca ay masaaridu taageersan tahay cali iran waa madaxa shirkadda iranson oo ah shirkad turkish ah oo dhoofisa alaabooyinka dhismaha waxa uuna leeyahay
masar waxaay leeyihiin warshadaha soo saara dharka oo tayo wanaagsan leh motooro iyo noocyo kale oo warshada ah waxaanay u muuqan kartaa inaan suuqa ku heshiin karno waxaa kaloo aan qabnaa dad farsamo yaqaano ah marka suuqa waynu uga sarraynaa waxaa kaloo aan qabnaa dad farsamo yaqaano ah marka annaga saameyn badan inooma lahan
diblomaasiyiinta turkiga iyo masaarida ayaa wadahadalla ka yeelanaya sidii xidhiirka labada dal loo wanaajin lahaa kulamadaasi ayaa kasii dhinac socon doona kulanka istanbuul waxaa kale oo laga doodi doonaa arrimaha ganacsiga ankara ayaa maalmihii dhowaa waxay ka hadlaysay in ay diyaarado milatari oo daroonis ay ka iibin doonto morocco waxaana tani ay noqon doontaa tallaabo muhim u ah wax soo saarka difaaca ee turkiga ganacsiga turkiga ee afrika ayaa qiyaaso dhowaan soo baxay lagu sheegay in uu kordhay shanjibaar oo uu gaaray labaatan iyo shan bilyan oo doolar tan iyo sanadkii labadii kun iyo saddexda waxaana uu in yar ka hooseeyaa kan shiinaha waxaana ay ordogan taasi siisay faa-iido siyaasadeed gudaha turkiga sida uu sheegay yuusuf keynan oo ah diblomaasi hore oo suudaan fadhigiisu ahaa
dowladda iyadaa sawir iska bixin karta iyadoo dadka codaynaya isu tusaysa inay yihiin dad dunida howlo ka wada gaar ahaana dad taageeraya waddamada muslimka ah tusaale ahaan soomaaliya taana waa mid ay shacabka turkigu ay ku qanacsan yihiin saameynta turkigu uu ku leeyahay guud ahaan afrika marka waa saddex arrimood oo hadda muuqda oo kale ah in masraxa dunida ay ka muuqdaan inay heshiisyo ganacsi leeyihiin oo caalamiya iyo saameyntooda siyaasadaha gudaha dhaqaalaha turkiga oo xilligan ay xasarada ka haysato lacagta wadankaasi ayaa erdogan waxa uu soo dhoweyn doonaa siyaado walba oo uu kulankan afrika keenayo balse dadka ka fahlooda siyaasadda ayaa ka digaya in sii socoshada qalqalka dhaqaale ee turkiga ay ka dhigan tahay in ankara aysan sii heli doonin dhaqaale ay kusii wado dadaaladeeda ganacsi ee qaaradda afrika
warbixintii dorian jones waxaa soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan dhowr waddan oo ku yaala yurub ayaa waxaa la sheegayaa in ay bilaabeen in tallaalka covid sagaal iyo toban la siiyo caruurta da-dooda ay u dhexayso shan jir ilaa kow iyo toban jir iyadoo oo looga golleeyahay in lagu yareeyo faafitaanka xanuunkaasi covid sagaal iyo toban iyadoo dadka u dhintay xanuunka maraykanka ay gaarayaan siddeed boqol oo kun oo qof laba boqol oo kun oo ka mida dadkanina waxay u dhinteen xanuunka intii ka dambeysay markii la ansixiyey tallaalka iminka loo isticmaalo xanuunkaasi warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray waryaheena v o a ee yurub cabdixaafid cawl ismaaciil
waxa ay u muuqataa in covid sagaal iyo toban oo muddo dheer sii jiri doono la dagaalankiisa ayaa isaguna daba dheeraanaya sida ay sheegeen xeel dheerayaasha caafimaadku tirada runta ah ee xanuunkan ugu dhimatay maraykanka iyo caalamkaba waxaa la aaminsan yahay inay ka badan tahay inta la diiwaan geliyey daraasad saadaalin ah oo lagu sameeyey jaamacadda john hopkinson university ayaa lagu sheegay inay suurtagal tahay in dhimashada xanuunka covid sagaal iyo toban kowda bisha maarso ay gaadhi karto siddeed boqol iyo siddeetan kun oo qof dalka maraykanka tiradaas ayaa gaadhaysa bulshada ku nool gobolka atlanta iyo saint louis oo la isku daray ama bulshada ku nool minneapolis iyo cleveland waxaanay u dhigantaa dadka maraykanka sanadkii u dhintay xanuunada wadnaha iyo istrooga iyada oo haddaba iminka laga soo sheegayo wadamada yurub ugu yaraan hal milyan oo ah kiisaska cusub ee xanuunka covid sagaal iyo toban gaar ahaana faraca cusub labadii maalmoodbana dadka xanuunka uu soo ridanayaa ay laba allaamayaan wadamada jarmalka spain dalka greega hungary iyo dalal badan oo kale oo ku yaala yurub ayaa xaqiijiyey inay tallaalka siinayaan caruurta shan ilaa iyo koob iyo toban jirka ah iyagoo dhakhaatiirtu intaasi raaciyey inay ka heleen waalidiinta codsiyo wadamada dhenmark iyo gobollo ka mida ostriya oo ah meelaha uu iminka ugu daran yahay faraca cusub ee covid sagaal iyo toban yurub ayaa iyagu bilaabay tallaalista caruurta waa maxay haddaba muhiimadda ay leedahay in dhallaanka laga tallaalo xanuunkan maxamed caydiid hore oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo ku takhasusay caafimaadka guud degana magaalada sheffield ayaan su-aashaasi weydiiyey maadaama xilligan ay tahay winter oo uu fayraskii aada u fidayo weliba siiba nuqulkan cusub waxaa muhiima in caruurta siddeed iyo toban ka yar la tallaalo maadaama ay yihiin kuwa gudbinaya oo hadiyo goor xanuunku marka ku dhaco iyaga lagama garto oo calaamadihii ma yeeshaan saa darteed waxaa muhiima in la tallaalo si aanay dadka waaweyn ugu gudbin maadaama xilligan ay christmas tahay oo qaaradda yurub dadku ay isu tegayaan oo isbooqanayaan guryahii faamiliyadii isu imanayaan saa darteed waxaa laga baqsanya caruurtu inay dadka waaweyn ee da-doodu lixdan ama toddobaatan gaadhayso ee xanuunada sida matalan macaanka iyo dhiikarka qaba ee u nugul xanuunkan walow ay xitaa ay qaateenba tallaalkii waxa dhacaysa inay u gudbiyaan sidaa darteed sitaa looga hortago waxaa muhiima inay caruurtu tallaalka ay qaadato siiba khaasatan dadka sideed iyo toban ka yar iskuulladana sida lagu taliyey goor hore la fasaxo marka ahmiyaddaasay leedahay in caruurtu xilligan ay tallaal ka qaataan magaalada london xaafadda acton oo ku taalaha galbeedka magaalada waalidiin soomaaliyeed oo aan kula kulmay ayaa iyaguna sheegay inay diyaar u yihiin inay caruurtooda tallaalka siinayaan iyago oo arrintaasi ka hadlayana waa kuwan bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa cumar maxamed xamduli markaa waxaanu deganahay london galbeedka markaa caruur waxaa lagu soo dhogay caruurtii inay tallaalka qaataan caruurta yar ilaa iyo shan jir iyo wixii kale markaa aniga ahaan waxaan doorbiday inaa caruurtayda aan talaalka ay qaataan asalaamu calaykum aniga oo cabdiqaadir bashiir oo degan galbeedka london haddaan ka hadlo qeybta talaalka ee koronaha caruurta caruur baan leeyahay waxaana diyaar u ahay caruurtayda inaan tallaasho sababtoo ah maadaama ay dowladda soo rogtay sharciyo oo caruurta in la talaalo ah xanuunkiio soo kordhay waxaan diyaar u ahay inaan caruurteeda talaasho dhinaca dalkan britain dowladdu waxa ay ku dhiirigelisay in dhammaan dadka ka weyn siddeed iyo toban jir ay qaataan tallaalka nooca loo yaqaano boosterka ama xoogeeyaha maadaama oo labada tallaal ee iminka la isticmaalaa la sheegay inaanay ku filayn difaacista faraca cusub ee xanuunka covid sagaal iyo toban britain waxaa ka jira xay iraado iminka lasoo rogay waxaanay dowladdu doonaysaa inay qayb xayiraadda iminka saaran dalka mid ka sarraysa lagu bedelo taasoo baarlamanka dalka britain iminka lagaga hadlayo laakiin xeeldheerayaasha caafimaadka dalka britain ayaa ka digay inay dowladdu si hagaagsan ugu diyaar garowdo si aanu xanuunku dad badan usoo ridin oo cusbitaallada aan culays badani usoo fuulin cabdixaafi tacwiir ismaaciil v o a london
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaanaysa washington dowladda kanada ayaa idna waxa ay ku dhawaaqday arbacadii shalay bilyano dollar oo wax looga qabanayo nuucan cusub ee covid sagaal iyo toban ee omicron kadib markii la sheegay in kiisas nuuca cusubihii ay aada u soo kordhayaan gobolka ontario oo ay degan yihiin soomaalida ugu badan dalkaasi canada ayaa ka mid ah meelaha la saadaalinayo korarka ugu badan ee kiisaska covid sagaal iyo toban ka hor dhammaadka bishan dadka ayaa waxaa looga digay inay safraan xilligan oo la gudagelayo maalmaha fasaxa ee ciidda masiixiga xuseen nuur xaaji wariyahena v o a ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada toronto
korarka kiisaska covid sagaal iyo toban ayaa ah mid maalmihii dambe si joogto ah looga dareemaya dalkan ilaa iyo hadda in ka badan soddon kun oo xaaladood ayaa la diiwaangeliyey guud ahaan dalkan saddex iyo soddon boqolkiiba kiisaskan ayaa ah nuuca cusub ee omicron gobolada quebeg iyo ontario ayaa ah labada gobol ee ugu daran quebeg ayaa shalay oo december ahayd shan iyo toban laga soo wariyey laba kun saddex boqol lix iyo sideetan kiis oo cusub halka ontario laga soo wariyey kun sideed boqol iyo sideed kiis soomaalida ku nool gobolka quebeg ayaa kamid a dadka uu la soo gudboonaaday walaaca la xiriira korarka kiisaska iyo suurtagalnimada xayiraad hor leh waa kan cusmaan xuuriye cali oo loo yaqaano cusmaan monterial oo ka mid ah soomaalida muddada degan gobolkaasi waa cudur cusub oo hadda wadanka ama adduunkaba ku cusub ma garan karna sida uu noqon doono walaac iyo walwal badan wuu nagu hayaa waa wakhtigii caruurta guryaha ay fadhiyeen xoogaa walwal badan wuu jiraa lama garan kara hadda ilaa hadda wixii la bedeli doona wax isbedeli doona ummadda dhammaan allaha ka haya cudurka meel walba ay joogaan laakiin cudurka waa cudur dadku walwal badan ay ku hayaan suuq oo dhanna looga hadlaya hadda hadalkiisaa la hayaa baryahan ilaahay ha naga hayo dowladda gobolka ontario waxay sheegtay in marka la gaaro dhammaadka bishan december kiisaska covid sagaal iyo toban ee gobolku ay gaari karaan toban kun oo kiis oo cusub maalin walba xayiraado hor leh ayaa la filayaa sida ay sheegtay dowladda federaalka saadaasha iyo talooyinka ay soo jeedinayaan saraakiisha caafimaadka iyo madaxda dalkan oo kuwa goboladu ay ku jiraan ayaa sababtay in dowladda federaalku ay shalay ku dhawaaqdo balaayiin dollar oo wax looga qabanayo nuuca cusub ee omicron wasiirka maaliyadda ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka christia freeland ayaa ku dhawaaqday afar dhibic shan bilyan oo dollar oo wax looga qabanayo nuuca cusub ee omicron sidoo kale hal dhibic toddoba bilyan oo dollar ayaa loo qorsheeyey gobolada si ay kab ugu noqoto qalabka baaritaanada covid sagaal iyo toban halka laba bilyan oo dollar oo dheeri ah lagula tacaalayo dadku uu saameeyo xanuunka farxaan cali jimcaale wuxuu bartay cilmiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka waxaan weydiiyey waxa lacagtan ay ka tari karto la tacaalidda nuucan cusub ee covid sagaal iyo toban ee loo yaqaano omicron lacagta runtii lacag badan waaye inkastoo aniga aanan sameynin xisaab dhab ah laakiin qiyaasteeda ay tahay lacag si haddii loo fiiriyo badan marka laga eego cudurkan oo lacago badan oo hore lagu qarashgareeyey iyo dadka tallaalka aanan weli qabin oo ay aada u yaryihiin runtii lacagtaas waa lacag waxgal leh mar walba oo xaaladda ay ku xiran tahay hadba siday xaaladda isku bedesho haddii ay xaalku isbedelona waxaa laga yaabaa dowladdu inay lacago kaloo u qoondayso mustaqbalka mana la oga inuu mid kaloo varian kale ah inuu imaan doono iyo in kale laakiin ilaa hadda waxaad u malaysaa in macnaha xakamaynta cudurku ilaa xad inay macquul tahay sida loo xakameynayo marka la babar dhigo markuu bilowga ahaa way ka duwan tahay dhanka kale dowladda federaalk ayaa ka digtay safarada dibadda ah haddii aysan laga maarmaan ahayn wasiirka caafimaadka jean douglas ayaa tilmaamay in hadda aanan la joogin xilli la safro isagoo u jeediyey dadka reer kanada inay dib u dhigtaan qorshayaashooda ku aadan safar dibadda ah xuseen nuur xaaji v o a toronto
haddaan aadno dalka australiyana in ka badan afartan iyo shan kun oo arday ayaa dugsiyada sare ee gobolka victoria ka qalin jebisay saakay iyada oo loo soo dhejiyey natiijada imtixaanaadkooda ardadaas ayaa waxbarashadooda labadii sano ee u dambeeyey saameyn weyn waxaa ku yeeshay xayiraadihii adkaa ee lagu soo horrogay dalkaasi warbixintan waxaa noo soo diray waryaheenna halkaasu nooga soo warramaa ibraahim cumar baafow
natiijadan ayaa ahayd mid aad loo sugayey in la shaaciyo maadaama labadii sano ee ugu dambeysay waxbarashada gobolka victoria inta badan ay ahayd mid qaabka fogaan aragga lagu qaatay haddana arday badan ayaa dadaalay oo helay natiijo wanaagsan balse ardada dhigta iskuullada gaarka loo leeyahay qaarkood ayaa la sheegay inaysan helin natiijo ay ku qancaan sida iskuullada islaamiga iyo kuwo kaleba oo la sheegay in buundo aad u hooseyso ay ardadooda heleen maxamed xasan garabey waxa uu ka mid yahay macalimiinta iskuulka altaqwa waxaana uu iga waramayaa saaka iyo natiijadii la shaaciyey siday u arkeen ka macalin ahaan baaf maanta waxaa soo baxay natiijadii caruurta dhammaysay dugsiga sare gobolkan victoria maantuu soo baxay saaka markay toddobadii subaxnimo ahayd reer warbaa loo soo diray waraaqdaas cuniga wuxuu natiijada uu ka helay fasaladii ay dhiganayeen sanadahaas dhan marka waxaa niyahow aada la yaab u noqotay muxuu ahaa arintii buundadii ay keeneen caruurta ayaa aada la yaab u noqotay iskuulo aada u badan only kan hadda aan dhigna mehe iskuulo fara badan ayaa natiijadii ay keeneen caruurta ayaa la yaab ku noqotay iskuuladii kaasoo aada u hooseeyey haddaba natiijooyinkan aadka u hooseeya ama kuwa sareba ay ardadu ay heleen saamaynta ay ku yeelan karto jaamacadaha ay doonayaan in ardadan ay u gudbaan waa kan mar kale maxamed garabey baafo su-aal fiican waaye cunuga natiijadu keeno ayay jaamacadaha badanaa fiiriyaan natiijada sareyso ayaa waxaa la siinaya ardayga muxuu ahaa isaga doorkuu qaato ama medicine hadday tahay ama law muxuu ahaa natiijadiisa cunuga ayay ku xiran tahay ee uu keeno markaasaa jaamacadaha ay ku qaataan caruurtaas waxaa jirtay su-aal ay dadku isweydiinayeen oo ahayd ardadan buundooyinka hoose helay maxaa sabab u ahaa ardadaas inay buundooyinkaas keenaan waxa ugu weyn oo hadda maaratay oo tooshka lagu hayo waxaa waaye oo aada ay natiijooyinkooda ardadan aada u hoseeyey kaas ayaa lagu xisaabin karaa covidkii iyo lockdownkii aada ku dheeraa labadii sano hadda lasoo dhaafay sanadkan oo ayaka ay ahaayeen yo twelve iyo sanadka hore oo ay ahaayeen yo eleven laba sano ay isku darsadeen ardaydan maanta dhammaysay in ay buundooyinkaas keenaan laba sanood oo ay xabis ah guryahooda ku ahaayeen oo ayaka wax isbaraayeen oo macalimiin iyo waxba aan caawid ka helin iskuullada qaar ee ardadooda helay buundooyinka hoose ayaa doonaya inay sameeyaan baaritaano la xidhiira qaabka loo saxay imtixaanaadkii la qaaday iyo qiimaynta loo sameeyey xayiraadihii lagu soo rogay gobolkan kaas oo sababay waxbarashada hoosudhaca ku yimaaday mideeda kale waxaa waaye hadda iskuul walba wuxuu sameynayaa baaritaan siday ku dhacday arintan ay buundooyinka aada ku hooseeyaan waxayna u badan tahay inay isku afgaran doonaan isku imaan doonaan waxa kusoo kusoo koobnaan doonto in ay covidkaas iyo lockdownkaas uu natiijadaas maaratay uu effect gareeyey marka bad waa la fiirinaa hadda every school wuxuu ku jiraa dibus eegid in ay arrintaas waxay ku dhacday ardada natiijadooda la shaaciyey oo kor u dhaafaysay ilaa iyo afartan iyo shan kun ayaa soddon iyo sagaal ka mid a waxay heleen buundada ugu sarraysa oo ahayd sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal gobolkan victoria guud ahaan ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
dhegeystayaal haatana dhankii muusiga haddii aan ku nasanno waxaan idin soo qabanayaa codkii saalax qaasim naaji
Thank you. heestaasi uu qaadayay fanaanka saala qaasim naaj waxaan dhegeystayaal hubaa inay xasuusay heesii hore ee waayo waayo waxaana ay ugu dambeysay idaacaddina saaka ee caalamka oo aan idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo